halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin isniina bisha abriilna waa sagaal sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo la sheegay in uu iscaasilay
goor horeaan sugunimay baarlamaanka waxaana noo akhriyay warqadda ku-simaha guddoomiyaha waana gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane muudey warqadaas oo ay ahayd warqaddii iscasilaadda guddoomiyahayga hore jawaari oo maarata ku qornayd inuu dee xilkii guddoominimo iska casilay markuu arkay maarata iyo dee taladii madaxda sarena qaatay hase yeeshee guddoomiye jawaari ayaan isagu ilaa iyo haatan rasmi ahaan uga hadlin iscasilaadda la sheegay inuu sameeyey sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan lacag malaayiin dollara oo shalayta lagu qabtay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
warbaahinta ay dowladda dalka siiriya maamusho ayaa lagu baahiyey in saaka waa berigii ay duqaymo xagga cirka ahi ka dhaceen gobolka xomos halkaasi oo la sheegay in khasaare xoogani ka dhashay wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarkaasi xagga cirka ah lagu bartilmaameedsanayey saldhig militari oo lagu magacaabo t for waxaanay eedda weerarkaasi dusha ka saareen militariga maraykanku inay geysteen kooxda xuquuqda aadanaha dalka siiriya dusha kala socota ee fadhigoodiyey dalka britain ayaa sheegay in weerarkaasi gantaalaha diyaaradaha loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof
waqooyiga kuuriya ayaa danaynaya inuu maraykanka kala hadlo arrimaha la xiriira dhigista hubka nukliyerka sida uu sheegay sarkaal sare oo amerikaana mid ka mid ah calaamadaha la taaban karo aan idhaahdee waa mid ka mid a calaamadaha la taaban karo ee muujinaya in hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un uu weli doonayo inuu la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump tan iyo markii uu soo jeediyey shirmadaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo kim ka hor dhammaadka bisha may ee soo socota faahfaahinta ku saabsan wadahadalkan weli ma cadda sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajandaha iyo weliba goobta uu kulanku ka dhici doono hase yeeshee saraakiisha maraykanku waxa ay sheegayaan inay jiraan xiriiro qarsoodiya oo u dhexeeya washington iyo bayongyang trump ayaa si joogtaa ugu baaqa in jasiirad weekaha kuuriya laga sifeeyo hubka nukliyerka xiliyo hore ayay kuuriyada waqooyi sheegtay inay hakinayso horumarinta barnaamijkeeda nukliyerka iyadoo ku bedelanaysa cunto gargaara iyo weliba in laga fududeeyo cunaqabataynta dhaqaale ee saaran laakiin ballanqaadyadaasi mar walba waa ay jabayeen
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu jiro qaraar laga gaadhay khilaafkii u dhexeeyey maraykanka iyo shiinaha ee ku saabsanaa dhaqaalaha balaayiinta doolar gaadhaya ee ganacsiga u dhexeeya labada wadan madaxweyne donald trump oo aan wax faahfaahin dheeraada ka bixin qaraarkaasi waxa uu yahay ayaa sheegay in shiinuhu ay hoos u dhigi doonaan caqabadaha ay ganacsiga ku hayaan isagoo taasina ku sababeeyey inay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee la qaadi karo wasiirka maaliyadda ee dalka maraykanka ah ayaa isaguna warbaahinta s b c s b s u sheegay in xaaladdu ay meel adag gaadhay balse iminka uu filayo in arrinku aanu gaadhsiisnayn inuu bilowdo dagaal ganacsi
dacwad oogayaasha kuuriyada koofureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi lii mayung bang ku wajahay dacwado la xiriira laaluush iyo lunsasho lacageed waxaa lagu eedeeyey in lacag dhan toban milyan oo doolarka maraykanka ah oo laaluusha uu ka aqbalay hay-adda sirdoonka iyo sidoo kale sharikadda samson xeer ilaaliyayaashu waxay sheegayaan in lii uu kala baxay shirkad gaar ah oo uu leeyahay lacag gaaraysa saddex iyo soddon milyan lii waa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in dacwaddaasi lagu soo oogay ay tahay mid siyaasadaysan madaxweynihii hore waxa uu xabsiga ku jiray tan iyo bishii hore ganacsadahan ayaa hogaaminayay kuuriyada koofureed intii u dhexaysay labada kun iyo sideedii ilaa labada kun iyo saddex iyo tobankii waana hogaamiyihii afraad ee dalkaasi soo maamula oo lagu soo oogo eedeymo ku qotamo musuq maasuq iyagoo xilka haya amaba markii ay ka degeen kadib madaxweynihii xilka ka dhaxlay oo la yidhaahdo pargwin hay ayaa jimcihii lagu xukumay afar iyo labaatan sano oo xariga kadib markii lagu helay fadeexad dhinaca musuqa ah
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haynu ku bilowno idaacaddeenna galabnimo ee guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa la sheegay inuu iscasilay sida ay tilmaameen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo maalmahanba waday mooshin ka dhana guddoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka soomaaliya cabdiweli ibraahim muudey ayaa la sheegay inuu saaka xildhibaanada mooshinka waday uu ka hor akhriyey warqad iscasilaada oo la sheegay inuu soo qoray gudoomiye maxamed cusmaan jawaari dhinaca kalena siyaasiyiinta ku dhowdhow gudoomiye jawaari ayaa iyaguna v o eda u sheegay inay jirto warkaasi iscasilaada ah hase ahaatee waxaan ilaa hadda la xaqiijin in gudoomiye jawaari la fahaantiisu uu arintaasi ka hadlay oo aanu ilaa hadda ka hadal warbixin arimahaasi ku saabsan haddaba waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle amniga magaalada ayaa aad loo adkeeyey gaar ahaan xarunta golaha shacabka xildhibaanadu waxay ku ballansanaan fadhi ay ku yeeshaan xarunta ajandaha waa lagu kala duwanaa xildhibaanada mooshinka ka wada guddoomiye jawaari waxay rabeen inay ka doodaan mooshinka ay soo gudbeen saddex toddobaad ka hor halka xildhibaanada ka soo horjeed taasna ay qabeen aragti ka duwan waxaa laysku hayay cid ashil guddoomin doonta fadhiga maanta dhanka kale waxaa socda wadahadal u socda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad mahad cabdalla cawad hadalkuwa bilowda xala saqdii dhexe waxaa laga sameeyey horumar meelaha qaar siday v oda u sheegeen dad xog ogaal ah wadahadalku wuxuu la xiriiray soo afmeeridda muranka siyaasadeed ee ka taagan golaha shacabka iyadoo guddoomiyaha golaha shacabka loo soo jeediyey inuu tanasulo islamarkaana uu samey iscasilaad kahor intaysan fadhiisan munaasha baarlamaanka ee fadhiga saaka ku ballansanaa mudanayaashii ka soo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye jawaar ayaa loo dira farriin sheegaysa in fadhiguu baaqday layskuna yimaado xarunta villa hargeysa labaiyo tobanka duhurnimo ee maanta ah dhanka kale waxaa loo dira farriin la xiriirtay in fadhiga baarlamaanka uu baaqday mudanayaasha mooshinka wad way ka biyadiideen iyagoo xusay inaysan ka laaban doonin xarunta ilaa ay ka rideen guddoomiyaha golaha shacabka ama ay furanto doodda mooshinka ay ka keeneen wadahadal la xiriira arrintaasi ayaa xildhibaanada ku gacan seereen waxaase markii dambe xarunta golaha soo gaaray guddoomiye ku-xigeen koobaada baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey wuxuuna u akhriyay xildhibaanada warqad uu sheegay inuu qoray guddoomiyihii golaha shacabka oo la xiriiray inuu iska casilay xilka guddoomiyenimada taas ayaana meesha ka saartay ajandii ay u fadhiyeen xarunta golaha shacabka xildhibaanaduna ay ka kala dareereen intaasi kadib ayay qaar ka mid a mudanayaashu la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin go-aanka uu qaatay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari xaaladuna uu sahlay sida uu qabo xildhibaan maxamed saciid ayaan halkan run ahaantii ugu hambalyaynaya geesinimada iyo iyo maxaan idhaahdaa leadershipka uu tusiyey guddoomiye jawaari waxaan leenahay mahadsanid taariikhda waxaad u gelaysaa nin odaya soomaali ah odaygaas oo run ahaantii muujiyey wakhti ay dhibaatooyin siyaasadeed waddanka ay ka jiraan in uu si sharaf leh qiimo leh
ludfi shariif oo ka mida munaashii wada mooshinka ka dhanka guddoomiye jawaari ayaa u sheegay warbaahintu in mooshinkuu yaa soo jeedin kana mid taha howlaha baarlamaanka isagoo xuseyn guddoomiye jawaari uu qaatay go-aan loo baahnaa xilligan waxaan jeclaan lahaa inaan u caddeeyo maanta baarlamaanka waxay ku ballansanaayeen kulankoodii caadiga ahaa ee la rabay in lagu doodo ajandaha mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka waxaa laga yaabaa dad badan inay qalad u fahamsan yihiin markii la yidhaaho xildhibaano ayaa mooshin keenay uma malaynayaan mooshinka inuu yahay shay wax lagu duminaayo laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiiyo mooshinka waa aaladdu ay isticmaalaan xildhibaanada haddii aan af soomaali fudud ku sheegana waa soo jeedin ee mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan haddaba soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeyn badanna lagu soo eedeeyey runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gedisan ku kala qaatay muddo ku dhowaad saddex isbuucna hawsha baarlamaanka waxay rnayd arrintaasi sida loo dhammayn lahaa alxamdulilah maanta ayay soo gabagabowday oo gudoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku casilay uu xilkana kaga tegey cabdi xoosh oo ah wasiirka dastuurka arrimaha federaalka wuxuu ku qoray boggiisa twitterka inuu saasilay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari xildhibaanada wadamooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa hadda u diyaargaroobaya doorasho gudoomiyaha golaha shacabka uu yeesho dhanka kalese waxaa afkii juuqda gabay munaashii baarlamaanka ee taageersanaa maxamed sheekh ismaan jawaari iyagoo kuwa xaqiijin karaynin waxaa ka jira iscasilaadda la xiriirta gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari ilaa hadda wax wara kama soo saarin iscasilaadda la sheegay waxaana xarunta villa hargeysa hadda ku sugan xildhibaano u badan taageerayaasha gudoomiye jawaari kuwaasoo sugaya xaqiijinta iscasilaadiisa cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinac kalena dhegaystayaal waxaa naga xusuusinay inaannu la xiriirnay dhanka xildhibaanada taabacsan gudoomiye maxamed cusmaan jawaari waxaanay noo sheegeen qaarkood inaanay xilligan ka hadlaynin isbedelada siyaasadeed ilaa ay kulan la yeeshaan gudoomiyaha lafahantiisa balse dhinaca kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga xuseen carab ciise oo haatanna ka mid a xildhibaanada mooshinka taageersan ayaa sheegay in iscasilaada gudoomiye jawaari ay markhaati ka ahaayeen siyaasiyiin ka tirsan baarlamanka jaamac buulle jaamac ayuu uga waramay warqada loo akhriyey waad mahadsan tahay saaad sheegtay saaka goor horaan isugu nimi baarlamaanka waxaana noo akhriyay warqada kusimaha guddoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad wadana muday warqadaas oo ay ahayd warqadii iscasilaada gudoomiyahaygii hore jawaari oo maaragtay ku qornayd inuu de xilkii guddoominimo iska casilay markuu arkay maaragtay iyo dee taladii madaxda sarena qaatay iyo dad shacabka iyo baarlamaankaba marka adugu waxay ahayd warqada iscasilaada markhaatiyaasheeduna de maaragtay gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo habda horuna ku seexan yihiin markhaatiyaasha halkooda ha noo joogtee ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqadda isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay kasoo baxday annaka sida jawaari waa warqadda resignation oo jawaari qoray baa naloo akhriyay maanta baarlamaanka maadaama ay muddo badan isjiijii jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo guddoomiyaha inuu shaqadiisa sii wato doonayey miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydiin akhriyay kadib maya de kolley markii loo akhriyay meesha waa lakala tegey halkaasna de ma garanaysaa un wixii ka dambey qabanqaabo ah unbaa de kolley la bilaabaya laakin de wax dambeo markaa de laga sii wada hadlaaba ma jirin sida halkiiba halkiiba lagu kala tegey bulshada soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go-aan laga gaaro waxyaabihii idinsoo dhex maray aad gacan qaadaan oo horey loo socdo marka ma jiraa qorshe ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato maxaa idin qorshaa horta runtii de meeshan maog tahay wax laba dhinac la yidhaha ma jirano waxaan anaku baarlamaan baan nahay baarlamaankuna de waad og tahay oo waa meel maaragtay lagu doodo lagu kala fikrad doonaado laakiin kulli annaku shacabka soomaaliyed baan u shaqaynaa ka horta runtii waa waxaan u mahad celinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan sabdhaaf iyo dagaal iyo wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday loogana dooday iyadoo sharciga la tiigsanayo hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen oo amniga xildhibaanada iyo amniga borseska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican wuxu dhacaan saad og tahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa oo markiis uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey akhirkiina si nabada ay ku dhamaatay jawaarina dee runtii inkastoo nagu yara dheereeyay lakin waxaan filayna runtii in ka hor baynu iscasilan laakiin maadaama uu maanta gartay waa u mahad celinaynaa de shan shan sannadoodna wuxuu noo soo ahaa guddoomiye marka waa ugu mahad celinaynaa arrintuna waxaan waxaan ku faraxsanay maanta de shacabka soomaaliyed kolle ku faraxsan yihiin si nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhamaatay kolleyna dee barseska in waxaa la gelaya imanka ma garanaysaa sidii guddoomiye cusub loo dooran lahaa xildhibaan xuseen carab ciise sida aad sheegto wakhti dheer bay socotay hawshan guddoomiyihiinii hore uu idinku dheereeyey marka dadka soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan maxay ahayd sababta ugu weyn ee guddoomiyaha inuu ku baxo loogu ol oleeyey muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay horta runtii dee aqbalaadda waa kuwa- waa ku waajib runtii haddii magaranaysaa intii lagu doortay in ka badan aad uga sii badan badan ba ay keentay nambarkanu sax ahaa de kolley mas-uul kastaba waa maarata dariiqaas ayunbu maarata dee waa adduunka dhan waa laga yaqaanaa laakin dee gudoomiye maadaama socotale imika ma- kuma haboono inaan maarata waxyaaba badan oo khaladaada sheego laakin waxa weeye anigu baarlamaanka hore waa kala soo joogay afartii sano sanadna imika waa joogay aduu dhibaatooyin badan oo waxaa jira magaranaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihii aanu ku jirnay oo- oo magaranaysa weli t v c ah qabyo ah eh, shuruuc badan oo magaranaysa loo baahnaa la socodsiiyo oon la socodsiin adu waxaa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabay inay u socoto oo istaagtay taasuna markay dhacdo waxa weeyaan een, xildhibaanadu waxaa ku waajiba markaa dee kulli wada xildhibaanaa la yahay xataa jawaari marka marba qofkii loo dhiibto hadduu shaqada la is yidhahdo kama soo bixi karo in maarata la yidhahdo bal ka nasto xoogaa oo qof kale lagu eego laakiin muhiimadda waxa weeye dee soomaaliya waxa weeye eh, waxay ka kooban tahay saad ogtahay garsoor fulin iyo sharci dejin saddexda dhinacba waxaa la doonaya sidii la rabay inay u shaqeeyaan haddii kale waa lala xisaabtamaya marka waxaad moodaa xagga baarlamaanka xoogaa inay stagnation ka yimi waxyaaba badan oo la rabay in la sameeyo afartii sano hore aan la samaynin saad ogtihiin oo imika aan dib loogu noqon karin laakiin eh, sanadkii ugu dambeysana runtii eh, waxyaaba badan shuruuc badan oona laga doonayey ilaa iyo shan iyo toban oo mid keliya ka socday guddiga adeega ga- garsoorka adeega een, baarlamaanka waxa ade waxaan la tirin karin oo runtii dibdhac ku yimi marka eh, annagu waxba maaragtay eh, eh, een, waxba u dhimaynin een, mudane jawaari runtii shaqo culus buu soo qabtay waa gudoomiyii ugu horreeya Waay- waaye- afar sano waaye.
ee maaragtay isku haya baarlamaan marka wa- waxyaaba badanna waa keenay laakiin runtii waxaa la waxaa la joogaa waktigii soomaaliya ma garanaysa ay ay hore u socon lahayd shacabka soomaalida loo adeegi lahaa oo saddexdaas baraanji aan sheegaynaaba shaqayn lahayn horena u socon lahaayeen Eh, marka taasaa la gartay Waaya, Sababaha keenayna waaya, ma garanaysa xildhibaan, in markaa la Eh, yidhaahdo xoogaa eh, qof kale ha lagu daya taasaa keentay xildhibaan kolley eh, jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qeybood qayb ka mid ah weeye Eh, ugu dambeyntii guddoomiyihii wuu iscasilay sida aad warqadda ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo ay qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday Eh, maxaad is leedahay baarlamaanka eh, eh, mooshinka kan xiga misuu qaadan doonaa wallahi de runtii eh, horta mid khaladaaba laga fahmay oo moosinku waqti waxa weeye soo jeedin annagu waxaanu ku shaqaynaa waa soo jeedin oo marba waxaanu keennaa barnaamij waxyaabahan ku shaqayno dhamaan mooshin marka kelmadaasaa xoogaa aad moodaa in si interpretation khalada lagu sameeyey mooshinka laakiin taa mooshinka wax laga baqaa ma jirto mooshinka laga Eh, hadlaya waxa marka weeye waxa weeye- xildhibaane ya.
mooshinka laga hadlaya xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax mataqaana lagu horta dee bedelayo runtii walaal waxa weeye aad inaan loo fahmo madaxdan la sheegaya waxa weye waa madax soomaaliyeed waa dad so- dad shacabka soomaaliyeed eh, maaragtay een, u khad- khadaamiin u ah kulligay waanu nahay qofkii shaqadiisa qabsan waayana waa lala xisaabtamaya marka waxa weye saan kuu sheegay imika for example gudoomiyuhu dee nin muddo yar joogay maaha waa nin afar sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaan umalaynayaa eh, eh, in muddo badan loo sabray eh, lana arkay waxyaaba badan oo oo loogu talagalay dalkan inuu ugu horumaro socon waayey markaas lala xisaabtamay marka anu taa wax ku khaldan garan maayo ka dambana dee kolley goor iman doono ilaahay unbaa og laakiin runtii shaqo dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabkeena noo adeegno in shuruucdii dalkan eh, maaragta la dhamaystiro ee uu dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii magaranaysa gaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaalla een, eh, iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo
xildhibaan xuseen carab ciise oo ka tirsan xildhibaanada taageersanaa mooshinka laga gudbiyey maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey jaamac buule jaamac
haddaba maxaa raad ah ee khilaafkan siyaasadeed ee muqdisho ragaadiyey maalmihii lasoo dhaafay uu ku yeelan karaa xasiloonida siyaasadeed ee wadanka baarlamaankuse ma ka soo kaban karaan qalalaasahaasi su-aalahaasi iyo kuwo kale ayay sahre cabdi axmed waxay weydiisay cabdiwahaab sheekh cabdi samed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan dalka kenya
sahray runtu ayaan xuma weeyaan in raggii maanta madaxda ugu siraysa wadanka ay isqa qabsadaan xilli micnaha dowladdu ama wadanku maraya marxalad aad iyo aad u karar marayo raggan waa raggii loogu fadhi waxa weeyaan inay yani wadanka ka samada bixiyaan waa raggii loogu fadhiyey in dalka maanta marxaladu maraya ay dhaafiyaan in maanta shakhsiyaadkii ugu weynaa wadanka ama raggii maanta wadanka xukumayay oo wadanka hogaaminaya ayaga isqabqabsadaan oo haba yaraatee ayna u turin shicibkii ayna u turin dalkii ayna u turin wadankii aysan u turin waxay kamid tahay ayaan darar xoog ladan oo- oo- oo oo dadka kusoo degistay limita maaragtay waa garta laakiin erus waxay ahayd arrinta in qaanuunka la raacay ay ahayd yani qaanuunka uu cad yahay constitutionka uu cad yahay yani baarlamaanka baarlamaantii procedure waa cad waa caddahay in in la raacay ahayd yani in yani laisqabsado mediaha yani yani social mediaha laiska caayo oo micnaha waxyaaba badan laiska sheego waxa weeyaan runtii waa ayaandaro weeyaan dalkii maanta wuxuu u baahan yahay qof samata bixiyo ummadda soomaali maanta way dayacan yihiin baa kusi ku dayacan yihiin ummadda inay ayaga ayaga soo wada soo wada fiirinaysaa inay qaabka u dhaqmaan runtii waa ayaandaro weeyaan waa gartay waa tahay brofesore dhinaca kale markii la fiiriyo waxaa jirta haddana in khilaafkan inta uu soo socday dadka ay aad qeybo ka mida u hadalhayeen in madaxweynaha doorkiisa uusan muuqanin hadda waxaa soo baxaysa in guddoonkii baarlamaanka uu iscasilay kadib markii madaxweynaha muddo wada hadal ay lahaayeen ilaa xalay ilaa iyo shalayto marka hanaanka haatan la maray ma tahay si ku habboon ka sokow isjijiidka dhexdooda iyo siday u muuqato hore horta sida ku cad yani qoraalka hadda aan arkayo micnaha jawaari uu leeyahay waxaan go-aansiina dadka i dadka u turo waa arrinta aada u fiican weeyaan hadduu dareemay in micnaha yani isla qabsigaani dalka uu haadaan ka tuurayo in marka dalkiisa iyo dadkiisa u turo arrin aad arrin aad aad u wanaagsan runta lagu amaanin karo weeyaan inuu iscasilo oo marka uu faraha kala baxa micnaha waxyaabaha marka dhooqadan la qabsanaya maarka mida kale waxaa weye runta madaxweynaha doonkiisa waxay ahayd in hadday isqabsadeen micnaha yani guddoonkii baarlamaanka si odaynimo u dhexdhexaadiyo yani kadibna marka wadankii ma fiican hata laga ambalqaado wadankii yani heradankiisii iyo maarata higsigiisii laakiin kiida ma dhicin maxamed waxeen madaxweynaha mushhuursaday ilaa inta ay qurantay oo dhiiqaan noqotay oo lasqas oo laskuursaday oo lasqasay ayuu madaxweynaha marka fiirsanayay marka hadda imanka waxaad moodaa rubi jawaari inuu leeyahay maadaama yani isqabsigii faraqatay maadaama isdheimis aysan dhicin in marka aniga aan tanaasulo oanjiladeyda aan ka tanaasulo si markaa dalkaan u badbaadiyo ummadaan u tiro waxaan dalkaan u maxo yani arrin fiican waay dee biya midkood u tanaasulo arrin aada u wanaagsan waay hadda dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan walaac waxay ka muujinayaan haddana in dhinacyo baarlamaan kale ahaa oo iska soo horjeeda muddo oo buuqu soo kala dhex yaalla oo qaar laga yaabo guddoomiyaha baarlamaanka qayb ay taageersanaayeen qaybna ay kasoo horjeedeen in haddana hadda ay dabcan isu soo noqonayaan inkastoo la rabo in guddoomiye cusub laba wiil gudahood lagu soo doorto haddana sidee wada shaqeyn iyo isdhexgal u yeelan karaan baarlamaankii haddana caqabadeeda makuula muuqataa inay leedahay walaal waxaa weeyaan haddii aan haddii aan isu tiraasulin haddaan dalka loo mixin haddaan ummadda loo turin waxaa dadkan hadan buu ka dhacayaa marka madaxda soomaalita inay ogaadaan weya waxa ka maqan wadaniinta ayaa ka maqan waxa weyan hadda yani wax ubawira haduu qabanay waxa wey shaqada umawira haduu qabanay waxay tahay inay doorto gudoomiya baarlamaanka inay doorto maarata gudoomiya baarlamaanka cod qorshooyaha ayaa lagu doortaa laakiin masiimada cod cod micnaa waxa lagu doortaa micnaa qorshooyahayna ayaa lagu doortaa marka iminka waxa weeyaan in cod qorshooyaha ay ku doortaan gudoomiyaha baarlamaanka waa in la helaa marka nin muwaadin ah oo dadka jagada buuxin karayo waa in la helaa nici karo
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha geeska afrika oo khadka telefoonka ugu waramayay sahre cabdi axmed isagoo jooga dalka kenya
halkaaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington sidii aad idaacaddeenii xalayba ku dhagaysateen hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay inay ku jirtay lacag gaaraysa sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo dollarka maraykanka war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaan ay ku hayaan halkii ay ka timid ciddii ay ku socotay iyo weliba ujeeddada laga lahaa in lacagtaasi waddanka la soo geliyo haddaba maxay tani uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta oo muddooyinkan balliitay iyo weliba shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda maxamed colaad xasan ayaa arrintan warbixin nooga diyaariyey lacagtan waxay ku jirtay saddex boorso waxaana laga soo dejiyey diyuurad qaasa oo ay leedahay imaaraadka carabta saraakiisha dowladda ayaa u sheegay v o eda in safiirka imaaraadka ee soomaaliya maxamed axmed cuthmaan al xamadi uu xilligaasi ku sugnaa garoonka muqdisho si uu lacagtaasi ula wareego saraakiisha ayaa sheegay in ilaaladii la socotay safiirka ay isku dayeen inay lacagtaasi garoonka kala baxaan laakiin hay-adaha ammaanka ay fareen in la marsiiyo qalabka baarista markii ay ka dhaga adeegeenna ay cutubka argagixiso la dirirka ee garoonka ay la wareegeen sharciga caalamiga ah ee diblomaasiyadda gaar ahaan qodobka sagaallabaatanaad ee heshiiskii vienna ee xiriirka diblomaasiyadda ee soo baxay sanadkii kii ayaa xasaanad siinaya diblomaasiyiinta waxaana uu farayaa in la dhowro xorriyaddooda iyo sharaftooda lana ixtiraamo faadumo isaaq biixi waa gabadhii ugu horreysay ee diblomaasiyadda ku biirta soomaaliya waxayna muddo soddon sannadood ka badan la soo shaqaynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ay u qaabilsanayd howlo dibadda ah faadumo oo aan qadka taleefonka ee magaalada colombos ee dalkan maraykanka aan kula xiriiray ayaan weydiiyey sida loola dhaqmo diblomaasiyiinta marka ay wadamo shisheeye u safrayaan airboort markaan tagno diblomatic bassportkanagaan wadanaa markiiba processinka waxaa nalo markii waa nala marsiin jiray maaragtay immigrationka markii qol waxaa nala geyn jiray v i v ah basaboorkaa nala ka qaadi jiray entry baa nala ku dhejin jiray baa nala dhihi jiray waa nala soo dhaweyn jiray waa nala shirki jiray weligana dhibaato lama anaan kulmin weligana maxaa laidiin ogolaa inaad la martaan eeraboorada ma laidiin ogolaa lacag kaash inaad eeraboorada la martaan lacag kaashaan la mari jiray sanduuq anaga ama waxaan wadanana lama fatashi jirin iyo boorsooyinka anaga midna lama fatashi jirin wax nala ku xiri jiray oo shuruuda ma lahayn marka la eego shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda waa kuwo siinaya diblomaasiyiinta awood ka sarraysiinaysa shuruucda waddamada ay ku nool yihiin ama ay marayaan faadumo ayaa ah iiga sheekaysay mar laga shakiyey alaab ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo sidii waddankii ay alaabtaasi ku socotay uu wajahay waxaan ogahay oo taariikhyana soo martay waa in la tuhmay qolo soomaalihi inay ku isticmaalaysay diblomatic communitigooda oo qaldan u isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca ay soo geliyeen ay soo direen dhowr goor soo qaadeen tuunka keliya maahee waa la soo mootiyey laakiin waa la dabagalay waa la dabagalay ilaa iyagii oo dalkii ay keeneen wixii ku dhex jira ee ee la qabtay oo muqaadaraado ma magaranaysaa narcotic maandooriya maandooriya ha inkastoo shuruucdaasi caalamiga ah ay jirto haddana qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa qaba in arrinta la xiriirta habdhaqanka diblomaasiyiinta iyo waafajinta shuruucda u yaala waddamada ay booqanayaan ama ay ka shaqaynayaan ay ahayd wax mararka qaar muran badan dunida ka dhalinayay cabdulkhafaar cabdi wardheere waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna nool gobolka virginia ee duleedka washington lacagaha iyo waxyaabaha ku saabsan money laundrinka ama lacag la gudbinayo oo dal inta ka timaada dal kale tegaysa waxaa la rabaa in la marsiiyo janalada ama waddooyinka saxda ah maahee laguma soo qaadi karo lacag inta boorso lagu soo qaado ma odhan kartid waxaan leeyahay diplomatic immunity ama wax la yidhahdo waxaa idaboolaysa inaan ahay diblomacy inaan ahay marka taas in la kala garto weeye diblomasinimadu kuu siin mayso marna awood kuu siin mayso inaad jebisid sharciga dalkaas aad markaas xiriirka caalamiga ah idinka dhexeeyo shuruucda caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa difaacaya wax afka qalaad loogu yeedho diblomatic bouch oo ah boorso ama xirmo alaabah oo ku socoto safaaradaha shisheeye waxaana ay ka difaacayaan inaanu furi karin cidaan ahayn safaaradda ay ku socoto ama aanay ku xadgudbi karin cabdulkhafaar cabdi wardheere ayaa qaba in shuruucdan diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ay ku dhisan yihiin is-aamin ka dhexeeya waddamada dunida in la kala garto weeye sheegidda iyo aaminaadda lagu aaminay haddaad diblomaasi tahay dadka reerku waa guuri karaa waa lasoo boorsooyinkaaga waa soo raran kartaa shaqaalahaaga markii lasoo bedelo waa keensan karaan waxyaabo badan oo ay reerkooda u rabaan documentigaaga waxaasoo dhan qarsoodi ay ku yihiin lama rabo in la tafniido oo aaminaadaasi halkaasay ku jirtaa laakiin marnaba lagaa yeeli mayo in because ama diblomacy baa tahay inaad jebisid sharciga dalkaas yeeli mayo nuxurkuna waa intaas waa aaminaada iyo hubinta la hubinayo kaas diblomaasiga ah inaanu contraband iyo waxyaabo sharci darraa aanu ku shaqaynayn lacagtuna ka mid bay tahay waxyaabaha ugu ballaaran weeye inkastoo xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta uu ahaa mid aan caga badan ku taagnayn haddana xadgudub dhinaca diblomaasiyadda ah oo mid ka mid ah labada dal uu ku kaco ayaa keeni kara xiriirka oo sii gala god ka mugdi badan gebiga uu hadda ka lusho waatan danjire faadumo isaaq biixi mar kale soomaaliya haddii lagu qabto qolo waxay wadato annagana diblomaasiyiinteenna waa tit for tat diblomacigu waa tit for tat maami waa qor qora ku taag haddii dhibaato aad u geysato haddaad jeriso shuruucda u yaala diblomaciga iyo dhaqanka diblomatka haddaad dawlad ahaan jebiso adigana kuwaagaa la jebinayaa waa waa waa lagaa aargoosanhayaa oo mar walba waa inaan ka fiirsano tilaabada aan ka qaadayno xiriirka dunida inteeda kale aan la leenahay maxaa yeelay annagay dib noogu soo noqonaysaa haddii aan qaadano tilaabo qalada tan iyo burburkii dowladdii dhexe soomaaliya kama jirin dowlad awood u leh inay kontaroosho lacagaha sharci darrada ah ee soomaaliya la geliyo waxaa marar badan jiray tuhumo la xiriira lacago kaasha oo boorsooyin lagu gelinayay oo aan marin nidaamka saxda ah iyo bangiga dhexe ee soomaaliya lacagahaasi oo isugu jira kuwo madax furasho ahaan loo siiyey burcadbadeed kuwo ay dowlado shisheeye soo siiyeen siyaasiyiin xukun door ahaa iyo lacago laga yaabo in lagu maalgelinayo argagixisada cabdiqafaar cabdi wardheere ayaa sheegaya in shuruucda caalamiga ah ay farayaan wadamada oo dhan inay waajib iska saaraan dhowrista xuquuqda wadamada aan awoodda u lahayn inay kontaroolaan lacagaha sharcidarrada ah ama waxyaabaha kale ee kontrabaanka ah ee ku socda waddankaasi taasaa u sahashay laakiin taas macnaheedu ma aha hay-adaha caalamiga ah iyo ummadaha ka shaqaynaya oo dalkoodu uu sharciga ku dhisan yahay inay jabiyaan sababtoo a shuruucdoodii baa daciifa inay u jabiyaan ma aha masalan maraykanka oo kale waxyaabaha muhimka ah dal kale si kastoo shuruucdiisu ay daciif u yihiin lagaa yeeli mayo kan maraykanka inaad jebi oo qof maraykanhi uu kaash ku qaato boorso oo masalan soomaaliya oo kale kala dego sababtoo a sharciyadeeda ah xun marka taasna waxaa weeye waa dhinac kale oo qawaaniintu aada diblomaasiyiinta iyo dadka caadiga aba looga ilaaliyo safiirka imaaraadka ee muqdisho ayaa u sheegay v o eda in lacagta lagu qabtay garoonka aysan ku socon safaaradda ee ay ahayd mid loogu talagalay mushaarka ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku doodaya in lacagtaasi aysan ku socon ciidamada soomaaliya mushaarka ciidankuna uu ka hooseeyo hal milyan lacagtuna ay ku dhowdahay toban milyuun
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey nalana socodsiinayey maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban marka horese wararkii caalamka oo kooban warbaahinta dowladda ee dalka siiriya ayaa lagu baahiyey in saaka waaberigii ay duqaymo xig xagga cirkaahi ka dhaceen gobolka xamos islamarkaana uu khasaare xoogani halkaasi ka dhashay weerarka ayaa la sheegay in uu lala bartilmaameedsanayey saldhig lagu magacaabo t for waxaana eedda weerarkaasi dusha ka saareen militariga maraykanku inay geysteen kooxda xuquuqda aadanaha dalka siiriya dusha kala socota ee fadhigoodii dalka britain ayaa iyaguna sheegay in weerarkaasi gantaalaha diyaaradaha loo adeeg ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof
waqooyiga kuuriya ayaa danaynaya in uu maraykanka kala hadlo arrimaha la xiriira dhigista hubka nukliyeerka sida uu sheegay sarkaal sare oo ameerikaana mid ka mid ah waa mid ka mid a calaamadaha la taaban karo ee muujinaya in hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un uu weli doonayo inuu la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump tan iyo markii uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal madaxdooda dhex mara bishii hore trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo kim ka hor dhammaadka bisha mey ee soo socota faahfaahinta ku saabsan wadahadalkana weli ma cadda sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajandaha iyo weliba goobta uu kulanku ka dhici doono
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu jiro qaraar laga gaadhay khilaafkii u dhexeeyey maraykanka iyo shiinaha ee ku aadanaa dhaqaalaha balaayiinta doolar gaadhaya ee ganacsiga u dhexeeya labada wadan madaxweyne trump wax faahfaahina kamuu bixinin qaraarkaasi waxa uu yahay balse wuxuu sheegay in shiinuhu uu hoos u dhigi doono caqabadaha ay ganacsiga ku hayaan isagoo taasina ku sababeeyey inay tay tallaabada ugu wanaagsan ee la qaadi karo wasiirka maaliyadda maraykanka ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in xaaladu ay meel adag gaadhay balse iminka uu filayo arrinku inaanu gaadhsiisnayn inuu bilowdo dagaal ganacsi
dacwad ogayaasha kuuriyada koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi li mayung ba ku wajahay dacwad la xidhiidha laaluush iyo weliba lunsasho lacageed waxaa lagu eedeeyey in lacag dhan toban milyan oo doolarka maraykanka ah oo laaluusha uu ka aqbalay hay-adda sirdoonka iyo sidoo kale sharikadda samson xeerlaalayaashu waxa ay sheegayaan in li uu kala baxay sharikad gaaraho uu leeyahay lacag gaaraysa saddex milyan oo soddon iyo saddex milyan oo doolarka maraykanka hase yeeshee li waa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay dacwadaasi lagu soo ogay ay tahay uun mid siyaasadaysan madaxweynihii hore waxa uu xabsiga ku jiray tan iyo bishii hore
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waana galabnimo isniina bisha abrilna waa sagaal sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad nagala socotaana v o a washington waxaa soo baxaya kala aragtiyo duwanaansho siyaasadeed oo u dhexaysa odayaasha dhaqanka oo ku saabsan habka awood qaybsiga galmudug iyo ahlusunna waljamaaca warbixina murahaasi faahfaahinaysana waxaa noo soo diray wariyahayaga cabdiwaaxaad macalin isxaaq dhammaynta khilaafkii ahlu sunna iyo galmudug kadib waxaa soo ifbaxay cabashooyin ay qabaan qaar ka mid a beelaha degan gobollada dhexe waxaana degmooyinka cadaado cabuud waaqbalan balgaalkacyo iyo xeraala lagu qabtay kulamo lagu saluugsan yahay nidaamkii loo qeybiyey xildhibaanadii dhowaan laysku dhafay ee ahlu sunna iyo galmudug wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan oo ka hadlay kulan ka dhacay xeraale ayaa sheegay in dadka reer xeraale ee xaq u leeyihiin soo gudbinta cabashada ay qabaan waxaan leeyahay reer xeraale maadaama ay sheegteen colaad dheer oo wakhti badan socotay isla markaasna dowladda federaalka ah iyo midda galmudug iyo cid kastoo mas-uul ka ahayd ay ka gaabiyeen in ay intaan wax la dhisanin colaaddaas la xalliyo xuquuqdoodii ay helaan kabacdina wixii soo baxaya ay wax ku yeeshaan ayna waayeen in ay cabtaan oo ay diidaan garbay ku leeyihiin waana xaq in ay ka hor yimaadaan xildhibaan xasan cabdulaahi cascasey ayaa madaxda galmudug tilmaamay inay hareer mareen dastuurkii dowlad goboleedka galmudug u degsanaa oo in ka badan afar boqol oo erga ah ay si wada jira kol hore u ansixiyeen waxaan dowladda federaalka iyo international communitiga iyo cid walba oo ka naxaysa u sheegaynaa gelmudug caddaynaynaana gelmudug in laga majaar habaabiyey lagana leexiyey nidaamkii iyo quruxdii loo dhisa waxaan ummadda gelmudug oo dhisatay aysan isku raacsanayna madaxdii gelmudug oo lagu doortay dastuurkan aan maantay gacantii ku hayo in hal qodob oo ka mid ah aysan waafaqsanayn wax ka socda dhuusamareeb sheekh cumar sheekh cabdulqaadir oo horey uga mid ahaa xubnihii sarsare ee ahlusunna waljamaaca ayaa sheegay in dhismaha maamulka galmudug ay ku timid heshiis ay horay u wada galeen maamuladii ka jiray gobollada dhexe waxaan idiin sheegaynaa saddex maalmuun oo ahlusunna waljamaaca iyo xiban iyo xeeb iyo galmudug ah ayaan go'aan wada qaadannay hor waxaannu damacnay maamul mida inaan samaysanno waa ku heshiinnay sharci baa la qoray baarlamaan baa la sameeyey madaxweynaa la doortay gole waxaa la sameeyey oo xukuumo sidaas ayay ahayd in loo idmaday arrintaas in ay fulshaan baa loo doortay xibnahaas oo loo doortay baarlamaan sharci la sameeyey oo baarlamaan lagu sameeyey madaxweyne lagu sameeyey gole xukuumadeed lagu sameeyey dhinaca kale agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa sheegay in madaxda galmudug ay wadaan qancinta cid kasta oo wax tabaysa haddii qofku hadduu marka hore heshiiska taageersanaa waxaa suuragala in waxyaalaha qaarkood wax ka tablo laakiin wax kasta oo wax laga tabanayo oo si saxa wax looga tabanayo waxaa hubaal ah in la in la saxayo oo dowladduna ay u taagan tahay in ay wada qanciso cid kasta oo galmudug ka tirsan inay qanciso inay maaragtay la fadhiisato taasi waa waajibka dowladdu ay leedahay heshiiskii ay soo gashaan inay kaga dhabayso ay muhiim u tahay agaasimaha madaxtooyada oo v o a ay weydiisay inay jirto ku xadgudub dastuur sida ay sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada galmudug ayuu yidhi
walaal wax dastuurka ku xadgudbay oo waxa weeye nidaam diidan ma ay jirto wax kasta oo la samaynayana waxaa loo maray wadadii heshiiska lagu soo galay jabuuti bishii november kadibna muqdisho lagu ansixiyey lixdii december kaas ayaa muxuu ahaa si toosa loo cuskanayay heshiiskaas dastuurkana wax khilaafsan maba ahda haba yaraatee inkastoo cabashadu ay timid kadib isku dhafkii xildhibaanada galmudug iyo ahlu sunna oo qayb ka ahayd heshiiskii dhowaan ay garwadeenka ka ahayd dowladda dhexe ee soomaaliya haddana madaxweyne xaaf ayaa dadka qaar waxa ay qabaan in uu qaaday tallaabo guul ah kadib guusha siyaasadeed ee lagu soo afjaray khilaafkii ka jiray gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay amaba cambaareeyey madaxweynaha syriya waxaanu sheegay inuu mas-uul ka noqon doono weerar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo ka dhacay magaalada duume ee bariga siiriya ilaa afartan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi haddaba maxaa laga ogyahay dhacdadan oo aan noqon tii ugu horreysay ee halkaasi ka dhacda haddiiba la xaqiijiyo nuur bukhaari ayaa ka waraystay maxamed buulaay oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka masar
waxaa dhacday maalinnimadii fiftidii ayaa waxaa lagu la eedeeyey nidaamka bashaar al asad iyo xulufadiisa ruushka iyo iiraanka in ay ka geysteen magaalada duuma weerar sun ah oo magaaladaas loo adeegsaday iyagoo oo rabay inay ka saaraan mucaaradka waxawey jeish al islaam la yihahdo ee meeshaas magaalada haya waxaa la wararku sheegayaan in dad ku dhaafaya boqol qof ay ku dhimatay kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen arrintaas waxay dhacday maalinta fiftidii waxa waaye dad badan baa ku dhintay beesha caalamkuna arrintaas aad ba uga hadashay waxa waaye ruushku wuxuu caddeeyey in aan la adeegsan oo waxa weeye wax uqub kimikaal ah iyo nidaamka bashaar al asad iyo iiraan oo waxa weye isku dhinaca halka dowlado waaweyn sida maraykanka faransiiska sacuudiga iyo beesha caalamka oo dhan turkiga ay ka mid yihiin ay caddeeyeen in waxa weye la yani shaki weyn laga qabo in halkaas waxa weye loo adeegsaday hubka kiimikada ah marka walaal sidaas ayay u dhacday arrintaas waana arrin aada usoo laalaabatay oo hadda nidaamka waxaweye bashaar al asad aada loogu eedeeyey inuu waxaweye kiimika u adeegsado duqeymaha dadka rayidka iyo mucaaradkaba waayahay sida aad sheegtayba maraykanka iyo xulafadiisa waxay ku eedeeyeen ruushka iiraan iyo dowladda suuriya laakiin dhammaantood waa ay beeniyeen marka maxaa xaqiiqa ah oo aad kala socotaan arrintaasi
sideen la soconno waxa weeye nidaamka bashaar al asad iyo xulufadiisa oo iiraan iyo suuriya ah waxaa looga bartay hadda ka hor yani dhowr jeer oo kala duwan inay adeegsadeen suntaas beesha caalamkuna ay caddaysay hadda sida marka la fiirsho siday wax u dhaceen iyo magaalada duuma maalinta sabtidii wixii ka dhacay waxa ay u badan tahay oo waxa weeye adduunka oo dhan la isku raacay in meesha waxa ka dhacay ay tahay duqeyn sun loo adeegsaday adduunkuna aada buu uga hadlay waxa weye sida madaxweynaha maraykanka uu sheegayna arrintaas aad iyo aad ba waxa weye beesha caalamku ay uga xumaatay waxa weye ummad waxaweye dowlado badan oo adduunka ka tirsanna waa ay yani arrintaas waa dhaleeceeyeen faransiisku wuxuu isugu yeeray in golaha ammaanka uu fadhiisto arrintaas degdega looga hadlo maraykanku sidoo kale waa dhaleeceeyey dowladaha qatar iyo sacuudiga iyo wadama ay kamid yihiin turkiga oo kale iyaguna waa dhaleeceeyeen marka marka taarikhda la fiirshay nidaamka bashaar al asad waxay caddaynaysaa in ay tahay yani in loo adeegsaday kimiko waayahay marka maadaama faransiiska iyo maraykanka ay yidhaahdeen jawaab culus ayaan bixin doonaa maxay noqon kartaa tallaabada ay qaadi karaan
sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha donald trump ee arrimaha amniga arrimaha gudaha maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada waxay noqon kartaa wax walba waa la filan karaa laakiin se wuxuu dhahay wax walba waa la filan karaa wax cad lama sheegin laakiinse waxay u badan tahay in duqeymo sidii hadda ka hor dhacday maraykanku sidaan la soconno maalinta sabtida ahayd sanad iyo maalin ka hor maalinta duqeyntaanu dhacayso wuxuu sameeyey duqeyntiisi ugu dambeysay oo uu suuriya duqeeyo marka waxa weye waxaan filaynaa in halkaas duqeyn labaad ay dhici karto maantay waxaa hadda wararku sheegayaan in xulufada faransiiska iyo maraykanka khaasatan waxa weeye israel lagu tuhmaayo in ay meel xerisaldhig ciidan oo ku dhow magaalada xoms ay weerar ku qaadeen waxa weye waana dhinaca waxay xisaabsan yihiin maraykanka iyo xulufadooda faransiiska arrintaas waxaan filaynaa waa horeba waxa weye waa la jawaab waa bixiyeen dowladihii kasoo horjeeday nidaamka bashaar al asad iyo xulufadiisa oo ruush iyo iirana waxaa la fili karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in weeraro sidaas lamid ah ay dhacaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed buulaay oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka masar waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey nuur bukhaari
haatana nairobi xarunta dhaqanka ee awjama ee xaafadda soomaalidu ku badan tahay ee islii ee magaalada nairobi ayaa la sheegay in laga hirgeliyey barnaamij lagu kobciyo barashada afka soomaaliga ee dhallinyarada halkaasi ku dhaqan kuwaasi oo ka kala yimi dhallinyarada kale ee qurbaha laga kaxeeyey iyo weliba kuwa magaaladaasi ku dhashay waxaa haddaba barnaamijkaasi sidii uu bilaabmay warbixinta nooga soo diyaariyey wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
aqoon-yahano dhanka luuqadda afka soomaaliga ah iyo maamulka xarunta dhaqanka awjaamac ee magaalada nairobi ayaa xaruntaasi ka bilaabay barnaamij ay ku xoojinayaan ku hadalka luuqadda afka soomaaliga gaar ahaanna waxaa barnaamijkan si gaar ah uga faa'iidaysanaya dhallinyarada iyo carruurta yaryar ee qurbojoogga ah kuwaasoo inta badan ay dhibaato ka haysato ku hadalka luuqadda afka soomaaliga salmaan macalin saciid waxa uu ka mid yahay barayaasha afka soomaaliga ee xaruntan wuxuuna faahfaahin ka bixinayaa ujeeddada ay u hirgeliyeen barnaamijkan waxaan ugu dhaliyay barnaamijkan inaan samayno kadib markaan aragnay dhowr waxyaabood oo oo gooni u noqday dadka soomaaliyeed oo nairobi degan kow midda koowaad waxaa weeye af soomaaligii oo aan lagu dhigan iskuullada dowladda iyo luuqadii oo aan aragnay inay dhallinyarada ay ka sii dhumayso talabaad oo ayadana muhiimka ah waxaa weye inay dhallinyarada soomaaliyeed oo weliba carruurta yararka ay ogaadaan ayna bartaan luuqadda afka soomaaliga ayagoo markaas aan isleena aan filayno inay u tarayso faa'iidooyin dhanka maskaxda ah koritaanka ah iyo weliba daraasooyin badanoo la sameeyey oo la ogaaday qofka afka hooyo sida fiican u yaqaano inay u sahlanaato inuu luuqado kalena barto noloshana uu ka guulgaaro iyo tan kaloo muhiimka waxaa weye waxaa la ogyahay bilahan oo kale inay dhallinyaradu ay ciyaalku yarka ay noqdaan iskuullada marka laga xiro inay u sahlanaato inay suuqa galaan marka inaan ku hayno meesha siday uga faa'idaystaan dhaqanka iyo afka soomaaliga iyo weliba waxqabadyo kaleoo ay ka mid tahay karatee iyo sawirre iyo waxas inta badan dhallinyarada soomaalida ee qurbaha oo wax ku barta iskuulle ajanabi ah ayaa arrintaasi waxay keentay in dhallinyaradu uu ka sii dhumo ku hadalka luuqaddii afkooda hooyo fardooso jaamac yuusuf waa madaxa xarunta dhaqanka oo jaamac ee xaafadda islii waxa waaye barnaamijkan waxaan ugu talagalnay siduu u sheegay macalin salmaan in ilmuhu ay arkaan horta marka u horreysa qof soomaaliya oo waxbaraya inta badan ilmaheennu ma arkaan qof rol modelka waxa la dhaho ma arkaan qof iyagii oo waxbaraya macalin salmaan markuu barwey yaaba waxay dhahaan ani hadda waxaan noqon doonaa macallin taa waa aad iyo aaday muhiim noogu tahay waxaan kaloo aad iyo aad muhiim nooga afkii soomaaliga oo dhimanaya oo la arkay iyo qofna inuusa qorayni qofna akhriyayni marka haddaad afkii aan la qorayn lana akhriyayn wuxuu noqonayaa af guura oo maaragta laga tago marka waxaan rabnaa inaan ilmaha yararka ku maaragta dhiirigelino waalidkana ku dhiirigelino inay keenaan afka soomaaliga ilmaheenna walaal marka iskuulka la xidho guriga iska fadhiyaan maanta dha tv daawanayaan maanta dha wax ibad gacanta ku haystaan maskaxdoodii ma kordhinayaan kobcintii maskaxdooda iyo marka dadkana ilmahooda waxay wakhtiga saaraan wax badan lacagana geliyaan marka iskuulku xidhan sababtoo waxay rabaan wax badan ilmihii inay arkaan so by the time ilmihii uu iskuulkii la furo wuu faanaya waxaasaa marka waxaasaa sameeye waxaasaa sameeye khadar maxamuud xareed v o a nairobi
markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaara zaynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban kadib dhowr toddobaad oo loolan siyaasadeed oo ka dhashay mooshinkii guddoomiye jawaari laga keenay uu u dhexeeyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda uu waddanku galay jawi iyo marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka uu xilka iska casilay saacado badan oo wadahadal dhex maray isaga iyo madaxweynaha soomaaliya dadka qaar ayaa qaba in tani ay soo afjarayso ismarwaagi jiray halka qaar kalena ay ku doodayaan inuu bilaaban doono loolan siyaasadeed oo hor leh waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya cabduqaadir maxamed cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka islamarkaana bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo sayid xasan cali wasiir hore oga tirsanaa maamul goboleedka hirshabeelle waxaan jeclahay inaan ku horeeyo cabdiqaadir maxamed toddobaadyo ismaandhaaf ka jira magaalada muqdisho u dhexeeya xubnaha golaha baarlamaanka hadda waxaa muuqataa in jawi siyaasadeed ee cusub inuu wadanku galay sidee baad u aragtaa isbedelkan dowladdu waxay ku bilaabatay furfur culeys iyo siyaasad aan deganeyn laga soo bilaabo maalintii maaragtay xukuumadda ay imaaday waxay ku bilowday inay tiirarka ay ku taagneed dowladda ay hore ka dumiso sida maaragtay yacni taliyayaasha ciidanka iyo wixii oo dhan wasiiradii iyo si usoo socotay howsha waxay ku imaaday yacni gudoomiyihii ayaga ay ku bedeleen gobolka banaadir way soo socotay taliyayaashii qaarkood ayaga ay keeneen xilligaas maanta waxay maraysaa gudoomiyihii baarlamaanka in maaragtay oo iscasilo iscasilaadaasoo ah iscasilaad u eg qasab waxaa noo muuqata marka inuu wadanka galay yacni xaalad adag in maaragtay xitaa sharciga aan la danaynayno maaragtay sida cad siyaasadii hadda uu isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u aragnaa annaga shaksi ahaan inuu yani shaksi soomaaliya wadaniya siyaasiya aqoon-yahana oo maaragtay ummadda u turo horta inuu yahay waa bogaadinaynaa sida uu sameeyey waxay ahayd wax sharaf iyo abaalmarin mudan wuxuu ahay geesi yani asagoo awoodo inuu joogo u tanaasulo ummadda soomaaliyeed sababtoo ah annaga dhammaanta waxaan dareemaynay yani foodada iyo waxa ay dabada ka riixaysay xukuumadda haddii uu guddoomiyaha la joogi lahay ku dhiirada inuu joogo ay dhici lahayd waxaa dhici lahayd in foodo lagu rido foodadaasna ay taageeraan xukuumadda aakhirna waxa waaye ninkii maaragtay walaalkiis meesha ugu xiro asagana loogu xirayaa ciddii loo baahdana ay ka helitaanka markaas marxaladda siyaasadeed iyo baawarka meeshoo maraayo ay maaragtay ku dhacda saasaan u arkaa aniga jawiga inuusan jawi degan oo qurux badan uusan ahayn haddana aysan weli maaragtay marxaladda fara ka qodnayn aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir maxamed dib baan kugu soo laabanayaa sayid xasan adigu aragtidaada marxaladan cusub ee hadda wadanka u wajahay bismillahi raxmaan raxiim aad aa umahadsantihiin v o aada iyo saynab abuukar walaalkay waa ka fikir duwanahay anugu cid walba waxay ku timiday dastuurka dastuurka ayaana lagu kala baxaa waxaan aaminsanahay inaysan jirin cid qasab cid ku kaxay karto waxaan aaminsanahay inaysan jirin cid dastuurka ka weyn maxamed sheekh ismaan jawaari wakhtigiisii wuu dhammaaday runtii wuxuu joogay in ka badan lix sano ayuu joogay waxaan aaminsanahay inay qurux badneed haddeer ka hor inuu iska tagaba kadib markuu arkay gudoomiyaha baarlamaanku in ay mooshin ka keeneen in ka badan laba boqol iyo siddeetan iyo saddex xildhibaan oy mudanayaashii baarlamaanka ay taagan yihiin maxamed sheekh ismaano waad soo shaqaysay waana ku mahadsan tahay walaalow wadankan fawdaha gelina isaga bannay kuraasta saas daraaddeed waa ku qasbanaaday asaga naftiisa ayaa ku qasbanaaday cid ku qasabta ma jirto madaxweynuhu ma qasbin runtii jawaari laakiin way wada hadleen wadahadalkiina waxaa ka soo baxay jawaarina oo garwaaqsaday in uu asagu xilka banneeyo walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey gudoomiyihii gobolka banaadir oo kale horuu tegay wasiiraha horuu tegay taliyaala hore u tegay runtii xilku waa meerto cid walba way imaanaysaa wayna baxaysaa hadeer ka hor inay ahayd runtii inuu asisila wadanka inuu kala shaki geliya maba aysa ahayn waxaan siinayaa cabdiqaadir maxamed horta soomaalidu waxay tidhaahdaa bunkii la cuno boodboodkiisaa la iska rabaa yacni gacantaagga waxa qasbayay iyo sharciga oo la sheegay wuxuu ahaa yacni madaxda dowladda waxaa lagu soo dooranayay cod qarsoodi ah macnaha sanduuqa lagu soo dooranayay xukuumadda hadda jirto iyo madaxweynahooda way diideen waxay dhaheen waxaa loo baahan yahay in lagu soo kala baxo gacantaag markii laga hadlayo sharciga sharci meesha ma oolin qarsoodiya lagu soo yacni lagu doortay madaxda haddana qarsoodiya maaragtay lagu kala bixi lahay mooshinkana haddii uu yaalla oo sharaf uu leeyahay waxay ahayd sida saxda oo sharciga oo sida hore u dhici jirtay in loo qaaday ahayd bilow cusub ee dowladdaana geliday marxalad adagayna geliday siyaasad adagayna geliday tan kale yacni keliya ma ahayn wasiiro maamul goboleedya soo dumiday xaqiiqda marka laga hadlo kuway isku dayday inay dhiciso yacni ilaahay wuxuu ku difaacayay bulshada iyo deegaamadu ku difaacay yacni maantay waxaan dareemaynay irdaha laga soo gelayay golaha shacabka ma ahayn albaabada caadiga ahay waxaa laga soo gelayay daljirka daahsoon fiftiime iyo xariyaale iyo dabkaa laga soo gelayay xildhibaanada xaggaa looga soo reebaya waxay ahayd xilli yaroo waxaa lasoo maray inqilaab u adag oo u eg macnaha inqilaab u eg xilli inqilaab u egaa lasoo maray gudoomiyaha waa lagu qasbay weliba maaragtay weliba xitaa waxaa loo saarshay ciidan ay xukuumadda gashatay golaha shacabka oo la rabay in lagu afqabto xildhibaanada gudoomiyaha difaacayay in lagu afqabta la rabay waxaa loo saarshay inuu gudoomiyaha baarlamaanka xareystay asaga ilaaladiisa ku filneed yani wuuna cadeey idaacadahu ka sheegay telefishinadu ka sheegay sayid xasan waad dhegaysanaysaa dooda cabdiqaadir maxamed waa ka xumaha inuu yidhaa runtii ciidamaha meel la geeyey waxbaa la weeraray gudoomiyaha baarlamaanka asagaa lagu soo eedeeyey oo taliyihii booliska uu yidhi gudoomiyuhu wuxuu keenay ciidan uuna soo duldhigay oo waxaad ogeeday in golihii shacabka dabajeexe lagu dhaxarkay oo naftiisa gudoomiye ku-xigeenka mudday ou geli waayey maxaan ku sheega golaha shacabka taasina waxaa kalifay gudoomiyaha baarlamaanka oo shakhsigiisa geystay maleeshiyo aanan ka amar qaadan dowladda gudoomiye baarlamaanku waa waa ka xunnahay waxaan kuu sheegaa runtii inuu intaas soo khalkhala oo waddanka geliyo waxaan ka xunnahay in is- isfaham waay oo ka dhex dhaco gudoonka baarlamaanka amba xubnaha baarlamaanka gudoomiyuhu runtii waa rugcadaysiga sideed wuu soo shaqeeyey haddana watigii wakhtigii shaqada uu ka fadhiisan laha ayaa lagu jiraa marka waa hore ayay ahayd inuu garwaaqsadee haddeen ma aysa ahayn inuu shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ou tashuusha uu kala dhexgeliyo maxaa la gudbeen bay kula tahay dhinacyada baarlamaanka ee mooshinka ku qaybsamay iyo mas-uuliyiinta dowladda gudoonka hadda jooga ugu horeeyo ee cabdiqaadir maxamed aniga waxaan leeyahay horta hore mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka wuxuu agyaallaa maanta golaha shacabka golaha shacabka u agyaallaa waxaana loo baahan yahay gudoon golaha shacabka oo xor ah waxaan leenahay marka haddii laakiin ay sii socoto faragelinta yani waxaan ugu baaqaa ayagana maaragtay oon kusoo gabagabeynaa gola xukuumadda inay maaragtay ka shaqeyso sidii ay rabtay inay ku rido guddoomiyahan oo ah gacantaag inay kusoo doorato dastuurka wadanka ay ku dumato ku tumato oo inqilaab dadbangelidu ay kusoo doorato yacni guddoonka cusub inay kusoo doorato gacantaag oo marka wadankan oo inqilaab dadbangala sidaas aniga ii muuqata hadday faragelinta ka deeweyso xukuumadda ay ka deeweyda baarlamaanka sayid xasan adigoo soo koobaya si caqabadaha taagan looga gudbo maxaa la gudboon golaha shacabka ee baarlamaanka ee muddooyinkan khilaafkii ka dhashay ee mooshinkii guddoomiye jawaari ku kala qaybsamay waxaan dirayaa horta baaq iyo codsi wada socdo waa laga gudbay isqabqabsigii siyaasadeed iyo welwelkii laga qabay siyaasadda in dib loo noqdo muuday iyo golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waxaa la gudboon inay meel isugu keenaan golaha shacabka oo dhibaatada maalmahan ay ka dhex jirtay si hore loo socdo oo wadanka uu hore u socdo waana filayaa runtii in uu ay saa samayn doonaan madaxda dalka ugu sarrayso golaha shacabka in meel la isugu keeno khilaafka si hore loogu gudbo oo hore aan u soconno oo waxaan kuu sheegaa dowladnimadii aan teegsanaynay ay ay hore hore hore u hanqal taagto sidaas ayaan soo jeedi lahay oo aan ka codsa lahay xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabduqaadir maxamed cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka islamarkaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo sayid xasan cali wasiir hore ooga tirsanaa maamul goboleedka hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abuukar maxamed aad bay u mahadsan tahay xubintii dooda gaaban ayay inala socodsiinaysay markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa xasan aadan samatar iyo weliba heestiisii xayaad
codkaasi xasanaadan samatar iyo heestaasi xayaad ayaan idinku dhaafaynaa waa jacfar kuukaay iyo sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo galab wanaagsan
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.